galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa maalin jimcaha bisha juunna waa toban sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu ku eegayno xafladdii caleemasaarka madaxweynaha ee shalay ka dhacday muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixisay soomaalida iyo madaxdooda
waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badanoo horena soo dhacday waxaana qabaa anugu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay
image fiican oo aada u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in soomaali ay gaadhay biseel siyaasadeed tiirka dimuqraadiyadda ee qori isu dhiibkana uu ka hirgelay wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aada u wanaagsan markaa fiirisid waa sawir fiican oo hididiilo leh oo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan tahriibayaal ajnabiga oo lagu qabtay magaalada boosaaso
waa laba qof oo yamaniina ah oo siximada watay iyo shaksi kala shaqaynayay halkan kala shaqaynayay gudaha puntland kala shaqaynayay oo iyaga la shaqaynayay iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydiin haystaa idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa
qodobadaas iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo guddi koongareeska ah oo baaraya weerarkii janawari lixdeedii lagu qaaday aqalka koongareeska ayaa shalay qabtay dhegaysigii ugu horreeyey ee baaritaanka lagu sameynayo weerarkaasi qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa eedda u riixaya madaxweynihii hore donald trump inuu isagu kiciyey waxa ay ugu yeereen isku day afgambe laba saac oo si toosa telefishinada looga daawanaya dhegaysigan ayaa waxa uu qeyb ka yahay taxane toddoba ah oo bishan dhici doona iyo baaritaan ballaaran oo lagu sameynayo weerarkaasi ay geysteen taageerayaashii donald trump kadib markii uu trump looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee labadii kun iyo labaatanka oo uu ku guuleystay joe biden inkastoo qodobada ugu muhiimsan ee ay guddigan baaritaanka heleen lasoo dusiyey bilihii lasoo dhaafay haddana waxay xubnaha guddigan waxbaaraya ay dhagaysigan u adeegsanayaan inay kusoo bandhigaan sida uu yiri madaxa guddigan barni thomson xisaab dhab ah oo ku saabsan wixii dhacay iyo waxyaabihii dhaliyey weerarkaasi weerarkaasi ayuu thomson ku tilmaamay furitaankii dhagaysigan inuu ahaa iskuday inqilaab weerarkii janaayo lixdeedii ayaa waxa uu dhacay mar kadib markii uu khudbad trump u jeediyey taageerayaashiisa meel u dhow aqalka cad markaasi oo dadka isku soo baxay uu u sheegay kuwaasoo ahaa ilaa iyo kumanaan kun oo taageersanaa in ay koongareska ku mudaaharaadaan una dagaalamaan sidii naartii oo kale ciidamada ukrain ayaa weli ku fara adeegaya furimaha dagaalka kadib dagaalo adag oo habeen iyo maalin soconaya magaalada siferonodoneski saraakiisha ku sugan goobtan ayaa sheegay in ruushku isku dayayo inuu la wareego magaaladan oo uu duqeyn xoog le ku hayo magaaladan ayaa ah mid muhiim u ah marka la eego dhulka bariga ukrain saferondiski iyo magaalada kale ee mataanaha ay yihiin ee lasijaneski ayaa ku yaala jambiga webiga donetsk waana qeybaha ugu dambeeya ee ku haray gacanta ukrain bariga dalkaasi xoghayaha golaha amniga ah ee dalka ukrain olexey danilof ayaa shalay sheegay in xaaladda saferodoneski ay tahay mid aad u adag iyadoo ciidamada ruushkana ay awood dheeraada magaalada isugu geeyeen si ay ula wareegaan ruushka iyo shiinaha ayaa jimcaha maanta ah waxay daah fureen wadadii ugu horreysay ee dhinaca dhulka ah ee u dhexaysa labada dal xilli ay ruushku u janjeersanayaan asia iyadoo reer galbeedka ay ku kala fogaadeen dagaalka dalka ukraine buundadan oo dhowr kilomitir dherarkeedu uu yahay ayaa waxa ay dul maraysaa webiga amuur ee isku xiraa magaalada bariga fog ee ruushka ku taalla ee bologofeshiniski iyo magaalada shiinaha ee hai dhismaha buundadan ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey laba sano ka hor balse furitaankeeda ayaa dib u dhacay kadib markii adduunyada uu ka dilaacay xanuunka coronavirus intii ay socotay xafladii furitaanka ayaa waxaa wadada lagu furay baabuurta xamuulka ee labada dhinac isaga kala gooshaya dhismaha buundadan ayaa waxaa ku baxay lacag gaaraysa saddex boqol labaatan iyo sideed malyan oo doolarka maraykanka ah sida ay sheegeen saraakiisha howshan wadda laba muwaadin oo u kala dhashay dalalka britain iyo morocco ayaa lagu xukumay dil shalay kadib markii lagu eedeeyey inay ka barbar dagaalameen dhinaca ukraine xukunkaasi oo ay ku riday fallaagada taageersan ruushka dacwad ka dhan ah dagaal-yahanadan lasoo qabtay ayaa waxaa cambaareeyey ukraine iyo reer galbeedka oo ku tilmaamay mid been abuur ah islamarkaana xadgudub ku ah shuruucda dagaalka dhanka kalena iyadoo ciidamada kriminalka ay sii wadaan dagaalka xoogan ee bariga ukraine ayaa maxkamad ku taala jamhuuriyadda iskeed isku magacowday ee shacabka ukraine ee doniski waxay saddexdan dagaalyahan ku heshay dembi ah in ay doonayeen xukun xoog uga tuuris dembigaasi oo ciqaab dil ah lagu mutaysanayo sharciga u yaala jamhuuriyaddan raggan ayaa sidoo kale lagu xukumay falal caloosho dushaqaystanimo iyo argagixiso la xiriirta galab wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan dab xoogan oo xalay fiidkii ka kaxay suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa waxa uu geystay khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatada qaxootiga ah warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol
dabkan xooggan ee habeennimadii xalay hayd ka kacay qaybo ka mida suuqa weyn ee xerada qaxootiga ifo ayaa dabkan wuxuu baabi'iyey goobo badan oo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga ifo iyadoo goobahan gebi ahaanba ay basbeleen islamarkaana ay isugu jireen dukaamada waaweyn ee lagu gado cuntada noocyadeeda kala duwan dukaamada lagu gado qalabka elektroniga qaybihiisa kala duwan baqaarada lagu gado qudaarta iyo weliba sidoo kale goobo kaleoo ganacsi oo ku yaalay suuqa xerada qaxootiga ifo qaar ka mid a dadkii hantidooda ku beelay dabkan oo kor taagnaa goobahooda ganacsiyo oo gebi ahaanba baaba-ay ayaa waxay v o a oga warrameen dabkan saamaynta uu ku yeeshay iyadoo dadkan markaasi ay ka muuqatay murugo maadaama hantidii keliya ee gacantooda ku jirtay uu dabkan baabi'iyey magacayga waxaa la yidhahda cabdi aadan cabdi aadan cabdiraxmaan hadda saad arkaysaba meeshan waxaa nooga gubtay annaga sokor aad iyo aad u fara badan aad arkayso muuqaalkeeda dhibka gaaray dhammaan dukaaman hadda aad arkayso waa bakhaaro hanti aan la koobi karin oo aad iyo aad u fara badan yaa dadka muslimiinta ugu gubtay ilaahay subxaana watacaala uu soo bogdhayo oo annaga nafsaanid aan ku jirno marka dabka xawligiis ma ahayn wax aad qiyaasi karto kuleel maca daalika booydihiina way nugu soo daaheen xilliga la dalbay iyo xilliga ay socdeenno wax isku mabda'a ma ahayn marka saa daraaddeeda dhammaan waxaa haddaad arkayso waa bakhaarihii iyo dukaamihii afargeesoodka ahaa koowi laba ma aha waxba lagama bixinin mada saa haddaan kuu sheegi karno marka wax la qiyaasi kar ma aha dhammaan waxaan arkayso dadkan shacabka a meesha ka muuqdo waa dad hadda wada ilmaynayo magacayga waa samri israel cusmaan waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ee ifo magaalada sidaa arkaysaanba maxaa waaye wax badan baa hadda mataqaanaa khasaare badan baa soo gaartay dadka ayagoo diyaar ah inay wax badbaadsadaan haddana waxay wax ku badbaadsan waayeen darteed inuu dabkii si xawliya ku socday si deg degaana aanan lagu helin dabdemis aniga anoo dukaankayga hor taagan oo inaan fura rabo ayaa dabka kuleelkiisa aan ka furi waayey anigoo arkaayo in alaabteeda meesha ayadaa ku bastay maal iyo hanti wixii aan hayay dhammaan meeshay ku jiraan dad hataa lacago badanaan u hayay xitaa way ku jireen hase ahaato wax walba waa qadarta rabbi laakiin maanta magaalada aad arkaysaan oo ifo ah khasaarada badan ay soo gaartay waxaa ka mid ah inay dadkii jiingad ebera kor u qadqaadayaan ayagoo stress iyo mataqaanaya qulub iyo taxadir la'aan iyo naxdin ayaga jirkooda ku jirta ahaana dad badan way jiraan xalayta ayagoo ordayaba xitaa la qabto o dhan ay u socdaan la garan waayey taas ayada marka waa khasaaro khasaaradaas ayadaana dadka muslimiinta in lagala qayb qaato waa loo baahan yahay laakiin xanuun aad u weyn ay nugu haysaa marka tusaalahaan oo kale ee dukaankaaga ee maxaad ku gadaysay dukaankayga waxaan ku gadaya accessories waxaa kaloo ku gadaya cabitaano Eh, alaab mataqaanaaye waxaan iskugu gadaya isku jira dhan walba eh, xagga taleefanada xagga eh, elektronikada xagga eh, biyaha laba fariijaa taale xitaa waa kuwaan hadda waa eber wax ku jira ilaa wartayna ma lahan faadumo cabaas cabdi faadumo bal waxaad nooga warantaa goobtaadan ganacsi maxaa ku- kaaga gubtay waxay gaaga gubtay xaaqimo babiso burjiko beer geela xerig burjikooyin ma garatay waxay gaaga gubtay kala idimo bircanjeerooyin wax ii hera ma jirto oy, waa ka marka dhammaan eh, agabkaasi aad ka dhawaajisay ma wada gubteen mise qaar baa kaaga badbaaday waxba igama badbaadin Ayaa.
waa kan hadda idimaa lasoo babixina cabad cabad iyo burjikooyin waxa ii baxay ma geela ifeerma aymana iyo babis waxa ii canta ma jirto oy, macaane marka dabkan eh, maxaad u malaynaysaan inuu ka dhashay dabka de aniga aniga aniga isagoo gubtanaanu imaaday wuxuu ka dhashay ma sheegi karin ha isagoo ololaadaanu imaaday gurigeyga saara weyn waa ilmahan ku korsanaay anaa ma aragta waa yeel baan aan ku danaysanaay wax had ii cayntay ma jirto ha wax oo ii cayntay ma jirto ruuxaan maanta waxaan aan dhisan karin baan ahay ha shalay nin hanti asanahay shalay gatmahan galbanaay haddana waxaan haysta ma leh gacantaydaa ka madow ani magacayda waxaa lahaa bashir iidow ee, ii sheeg adi waxaan lahay meel laba baqaar oo kiraan ku jiray labaatan looroo fiyaasi ah iyo toban looroo basal ah afar looroo cambe ah iyo adduun miisaan dhan uu iiga gubtay aniga waxaan kala baxa malaha intaas ilmaha u biidbiidhaysana saamayn intee leeg buu ku yeeshay goobtaada ganacsi maxaase kaaga badbaaday wax iiga badbaadi malaha waxaan ka bixina malaha markaan gal maagay oo ma aragtaa intaan soo orday oo gal aan maagayna xijaabkii aaba jingada iigu dhegtayba xijaabkayda dhan hadda wuu gubsan yahay ani intaan iska soo tuureen kasoo tagay marka intaas iidaa ma aragtaa ilmaha aan iskaga bibiidhaysanahay marka saasaa waxay u dhaceen alaabta dhan saasaa ii wad gubta waxaan ka badbaadsan malaha xoolahan waxaa iiga sii daran xoola ani aan leeyma xoolaan caddaynaaye markaan gado ayaa maaragtaa ilmihiisaa ugu raadsanaayay oo haddana maaragtaa sidii wixii dhanba siday iskugu mashaan waxaaba iiga sii daran xoolihii dadka aan soo qaaday oo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed diriid dubad xalay goor ay tahay maaragtay eh, laba saac iyo waxay ahayd ma aqaane ayuu dabka kacay aniga maana nugsanayn goor dambe dabka maaragtay ugu soo dhowey aan soo aan meesha ka soo orday Eh, dukaanka ugu weyn meeshaan ku lahaa oo saddex qaybood ka kooban embeeso iyo daawo dhireed iyo wuxuu ka koobnaa maaragtay meel oo kosmatig ah way gubteen markaan soo galnayna naqaskaaba nagu dhigayba naqaska oo qaac iyo dabkii wixii dhuxul isku soo daateen marka eh, xaafadda ayaan joognay sidaa maaragtay macuusaq baan ku soo orday hadda waa- lamaba laga gaari karinba dabkii baa maaragtay waa nagu soo qabtayba Eh, marka dabkan eh, ka kacay suuqa weyn xerada qaxootiga ifo ma dabkii noociisa ugu weynaaba mise dabab kalaa jiray khasaaraha ilaa iyo afartan kun oo dollar halka ay igu jirtay marka waxaa waaye aad baan ugu khasaarnay waana waxaan dhihi karaa dabka ugu weynaa baan dhihi karaa sababto tahay waa dabka aniga aan ku khasaaray ma aha markii ugu horraysay uu xerada qaxootiga ifo suuqa weyn ee ku yaalla uu ka kaco dab xilliyada ay dababkan oo kale ay ka kacaan suuqaqa ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saamayn fara badan oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeeshaan dadka qaxootiga oo horaanbaa la daaladhacayay xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sidoo kale goobahan ganacsi ay ku tiirsanaayeen qaar ka mid a muruqmaalka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
jimco wanaagsan meel walba aad naga dhagaysanaysaan ciidamada ammaanka ee puntland ayaa xalay soo qabtay rag watay doon dhalashadoodana ay kasoo jeeda dalka yemen kuwaasi oo ay sheegeen in ay ka tahriibin jireen xeebaha boosaaso dhalinyaro intooda badan da-doodu ay ka yartahay labaatanka sano qaar badan oo dhallinyaradaasi ka mida ayaa la geeyey ilaa iyo liibiya oo markii dambe waalidkood laga soo dalbaday laga lacago madax furasho ah warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac
ciidamada booliska gobolka bari oo kaashanaya ciidanka badda puntland ee b m b f ayaa habeennimadii xalay waxa ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo dhalashadoodu ka soo jeedo dalka yemen kuwaasoo watay sixiimad la sheegay in ay dadka ku tahriibiyaan sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha qeybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir ciidamada booliiska iyo iska kaashadeen ciidamada b m b f oo wadajir een, u wada duulay een, howlgalkaas oo ahaa saxiimadaha dadka lagu tahriibiyo oo yaman laga soo diro oo yimaado boosaaso oo la saaro dhallinyarada yararka ah kabacdina yaman la geeyo hadda ka horna aanu ka hadalnay in la sii mariyo een, suudaan ilaa liibiya ilaa iyo lasii gudbinayo marka waxay daba joogtaa shaqadan shaqo cusub maaha shaqooyinka hore oo la qabtay bay la mid tahay laakiin waxay dheedhahay saxiimadan waxaa laga soo diray yaman wax kale uma socon waxay u socotay inay dhalinyaro qaado marka waxaa ka faa'iidaysanaya dad soomaali ah oo jooga yaman iyo dad soomaaliya xagga jooga waxaan waxay ka kooban yihiin waa laba qof oo yamaniina ah oo saxiimadda watay iyo shaksi kala shaqaynaya halkan kala shaqaynaya gudaha eh, puntland kala shaqaynayay oo iyaga la shaqaynayay Eh, iyo kuwo kale oo xagga jooga oo iyaguna sidoo kale la shaqaynaya dadka aad badda ku dhammaysteenna waa laydin haystaa idinkaana laydinkula xisaabtami doonaa taliyaha ayaa sheegay in dadka la tahriibinayo aan la weydiin lacag ilaa ay ka gaarayaan dalka liibiya waxaana uu sheegay inay jiraan qoysas badan oo xaraashay guryahooda Een, waalidiinta iyo dadka dhibaataysan iyo guryaha la xaraashiyo een, dhammaan waxay la tahay cidda geysanaysaa maanta waa cid la- cid la garanayo waxaan leeyahay waa mahad ilaahay ee shaqada u qabsoontay ciidanka booliiska ummadda ee, reer puntland ay qabteenna ciidanka bu- ee, bo- booliiska iyo ciidanka b m b f runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa iskaashiga ciidamadu ay iska kaashanayaan shaqooyinka ay qabanayaan Een, waa runtii waa wax aad iyo aad muhiim u ah shaqadan waxaan rajaynaynaa inay noqoto tusaale dadka soo diraya saxiimadaha ka soo diraya yaman inay halkaa dadka ka qaadaan oo yaman ku geeyaan oo ka sii qaadaan oo suudaan ku geeyaan oo ka sii qaadaan dadkan waxaan leenahay tusaale idiin noqonaysaa iyadana sharcigaanu marinaynaa ciddii wadatay iyo ciddii maxaanku iraadaa een, een, iyo alaabtii een, ay wateen ay wax ku qaadi lahaayeen qalabka iyo saamaanka waxaan ka qabanay alaabaha waxa ugu muhiimsan ay ku shaqaystaan waxa weye torayaha oo meel walba ka dhacaya oo cid walba kula xiriiri karaan iyo een, maxaanku irahdaa g b s-yada iyo doonta iyo shidaalkii muhiimadoodu waa intaas Een, inay ku qaadaan dadkaa ku guraan dadkaa wax lacaga lama weydiiyo een, fankoodu wuu socdaa waa la- way- way shaqeeyaan keliya sidii macnaha waxaa loo loo kaxaystaa sidii xoolaha la dhoofinayo oo kalea loo qaadaa marka waxaan leenahay dadku ha ka wada qayb qaateen hana ku baraarugsanaadeen Een, mujtamacu amniga keliya ma shaqayn karo waxaa laga rabaa bulshada mujtamaca inay ka shaqayso caruurta yarkaa badda lagu dhammaynayo oo weliba jilba dibadda intay ka yar yihiin ay yihiin Een, taliyaha ayaa sheegay in booliisku ay gacanta ku dhigeen rag soomaali ah oo ka horeeyey yamaniyiinta maanta la qabtay islamarkaasna ay sharciga horkeeni doonaan waxaa jirtay shaqooyin badan oo lasoo qabtay kuwo xiran baa jira oo iyagana kuwaan la- la xiriira oo kuwaan oo kale ah oo saan oo kaleeto booliisku uu ku qabtay xogaha iyo iyo dhoofintooda iyo ciyaalkaas Een, waxaa jira kuwa uu horay u qabtay Een, dhammaan waxaan rajaynayaa in sharciga la wada horkeeni doono ilaahay idankiis howlgalladan ay boolisku kusoo qabteen raggan isugu jira yamaniyiinta iyo soomaalida ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo bilihii ugu dambeeyey bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ay walaac ka muujiyeen tahriibinta dhallinyarada kadib markii qoysaska qaarkood lagu khasbay inay bixiyaan lacago madax furasho ah oo aysan haysan hase ahaatee dantu ay ku kaliftay inay xaraashaan guryihii ay ku noolaayeen faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
cilmi baarayaal ayaa sheegay in hidasidaha loo yaqaana d n a ga uu bedeli karo hanaanka tiknolojiyadda ee maanta lagu kaydiyo xogta warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey maad dible ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo jeedinaya
isbahaysiga cilmi baarayaasha caalamiga ah ayaa sahminaya hal xal oo suurtagal ah iyadoo la adeegsanayo hidisidaha d n a oo ah qaabka ugu da'da weyn ee loo adeegsado kaydinta xogta dadka dunida ku nool sida uu sharaxayo jeff nevala oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda washington
DNA is attractive for several reasons. Uh, one, it's incredibly dense, so you can store information in very small space.
waxaa loo doortay dhowr qodob oo soo jiidasho leh qodobka koowaad awoodda wax kaydinta waxaad ku kaydin kartaa macluumaadka meel aad u yar dhammaan macluumaadka hadda ku jira internetka haddii lagu kaydiyo d n a-da waxay awoodi doontaa inay meel kooban ku kaydiso cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in xogta lagu kaydiyo d n a-da ay sii jiri karto kumanaan sano waana qaab warbaahineed oo aan laga yaabin inuu duugowdo maadaama aadanuhu mar walba xiiso u yeelan doono akhrinta d n a-da noolaha shirkadda morigin bioscience ee san francisco waxay soo saartaa d n a-da oo loo adeegsado qaabab kala duwan oo ay ku jirto kaydinta xogta waxay si otomaatig ah ay u habaysaa oo ay yaraysaa habka macluumaadka dijitaalka ee loo beddelayo d n a koodka macluumaadka dijitaalka ah oo ka kooban hal iyo eber waxaa loo tarjumi karaa koodka hiddaha ee d n a kaasi oo ka kooban afar kimiko oo loo yaqaan a c g iyo t sida ay sharaxayso emily liprost oo ah madaxa shirkadda twist bioscience Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet. And so, habka qorista d n a-gu wuxuu ku bilaabmaa afar god oo kale ah a c g t markaasi tallaabada xigtaahi waa in a c g t lagu shubo macdanta silikoonka kadibna si casri ah loo daabacaa mararka qaarkood mustaqbalka d n a-ga ku jirta jibka silikoonka ayaa dib loo turjumi karaa macluumaadka dijitaalka ah
twist waxay hore u kaydisay dukumenti qaramada midoobaya ee duubista muusikada iyo bandhigga netflix ee d n a
warbixintii maadible ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington abaarta soomaaliya ka jirta awgeed waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa tirada caruurta shanta sano ka yar ee u geeriyoonaya nafaqa darida ay keentay gaajada cisbitaalka caruurta ee banaadir ee magaalada muqdisho waxaa isdul tuban caruur aada u liita oo abaartu ay raad ba-aan ku reebtay waryaheena jacfar kuuka ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo haya
abaarta ka jirta soomaaliya ee malaayiinta qof saamaysay hay-aduhuna ay ka digayaan suurtagalnimada inay macaluul isku bedesho ayaa si gaara halis u gelinaysa nolosha malaayiin caruura oo nafaqa darro darani ay soo wajahday qaar ka mid a caruurtaasi ayaa haddaba bilaabay inay u geeriyoodaan natiijada ka dhalatay gaajada iyo haraadka cisbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho waa kan keliya ee la tacaala fuuqcelinna u sameeya caruurta taagta daran ee abaartan ba-an ku saamoobay waxaa kusoo jabay waalid dhabarka iyo garbaha ku sida ubadkooda oo nolol iyo geeri u dhaxeeya iyaga oo rajo ka qaba in noloshooda la badbaadiyo sariirihii isbitaalku waa ay buuxsameen waxaanay shaqaalaha caafimaadka isbitaalku bilaabeen inay dhallaanka ay qaarkood naftu kusii dabayar tahay seexiyaan aag aan markii horeba loo qorshaynin inuu bukaanjiif ahaado maadaama aanay jirin meel kale oo loosii xawili karo xafse maxamed xasan waxa ay ka howlgashaa qaybta lagula tacaalo caruurta ay nafaqa xumidu hayso ee isbitaalka tirada bukaamada bilihii hore noo imaanaya iyo marka laisku fiiriya bilahan dambe aaday u bateen saddex laab camal tiradii horeeto ay ka badan yihiin xitaa waxaa dhacda marmarka qaar sariirihii intay buuxsamaan meela u dirna aaweeno isbitaalka isbitaalka ugu weyn oo qabta ilmaha nafaqadarida sariiro marmarka qaar itii loo waaya waxaa dhacdo inay meesha caqabad ka imaato dhibaatooyinkaasaa ka mid ah caruurta halkan soo gaarta ayaa ah kuwa aada u nasiib badan inta badan waalidka ilmihiisa isbitaalka banaadirkeena waa kuwa markoodii horeba ku noolaa labada shabeelle iyo nawaaxiga muqdisho kuwa meelaha fogfog degan iyagu awoodba uma laha in ciyaalkooda ay dhul intaas la eg dhabarka ku soo qaadaan aadan maxamed xasan canugiise oo abaartu ay ku reebtay nafaqa darro qarkana u saartay in uu geeriyoodo ayuu dhabarka kaga keenay meel tobannaan mayl u jirta isbitaalka hadda lagu daryeelayo rajo ayuuna ka qabaa in wiilkiisa la badbaadiyo waxaa u keenay macnaha xagga naqafadaro macnaha oo maarata maarata alhamdulillah oo oo daawo aba jirin aanta uu soo qaaday marka daawadii marka intii u imaadayna ilaahay aan noo gargaaray laakiin alhamdulillah dadaan helnay waan noo gargaaray meel kasta waa la geeyey marka alxamdulilah hadda bararkiin hadda sii hornama waana ka dhacaya waana hadda weli waa waa sii haya inta badan dadka ay abaartu sida daran raadka ugu yeelatay waxa ay ahaayeen xoolodhaqato roobka iyo daaqa ku baxa ku tiirsan laakiin waxa ay duunyadoodii meesha ka baxday markii afar xilli oo isxigxiga uu roobkii baaqday sida ay ku warantay arbaay mahad qaasim hoola dhammaada hoola mar horba dhammaadeen ilaa halaan dowladda walmasiyaaydi dowladda walmasiyaaydi ilaa hadda dowladda waalmasiyoyda marag hadda adan jiridan adan kordhiidi
madaxweynaha soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay munaasabadii shalayto lagu caleema saaray waxa uu mar kale deeqbixiyayaasha iyo soomaalida wax haysataba u diray baaq ku aadan in ay gurmad degdeg ah la gaaraan malaayiinta qof ee gaajada ugu geeriyoonaysa soomaaliya anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda waa abaartii ugu darnayd muddo tobannaan sano ah oo ku dhufata guud ahaan gobolka geeska afrika xeeldheerayaasha ayaa abaartan soo noqnoqota sabab uga dhiga isbeddelka cimilada ee saameeyey dhammaan dunida laakiin si weyn ugu taagsaday wadamada tabarta yar sida soomaaliya
mahadsaned jacfar kuukaay oo warbixintaasi noo soo diyaariyeen alana socodsiinaya markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno xafladii caleemasaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shalay ka dhacday magaalada muqdisho iyo muuqaalka ay ka bixinayso soomaalida iyo madaxdooda saynab abuukar maxamed ayaa noo soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayno guud ahaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasoo ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo ka kala socotay dalalka gobolka iyo wafuud caalami ah iyadoo madaxdii ka qayb gashay caleemasaarka madaxweynaha ay dhammaan ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuquraadiyada leh ee soomaaliya xukunka loola kala wareegay maxay tallaabadan uga dhigan tahay soomaaliya maxaase laga fili karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka dariska ah oo qaarkood xiriir wanaagsan la lahaa dowladdii hore halka kuwo kalena uu khilaaf kala dhexeeyey waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed rofeor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kana mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo maxamed xuseen mentalisti barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan ku horeynayaa xildhibaan axmed ka waran sawirka ay xafladan bixisay iyo kasoo qaybgalka madaxda gobolka iyo wafuudda kale ee caalamiga ah
bismillaahi raxmaani raxiim saynab abukar v o da iyo saaxiibada kale ee ku jira doodaba aada baan idin salaamayaa salaan kadib haddaan u gudbo su-aashaada seynabey kasoo qeybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wufuudda heer caalama heer gobole kasoo qeybgalay waxay muujinaysaa bisayl siyaasadeed oo ay adag tahay inay wadamadeena ku xeeran noocan oo kale doorasho uga dhacdo ama laisugu wareejiyo xaflad ama xili noocaas hab noocaasa xilka la isugu gudbiyo waa arrin fiican soomaalidana guud ahaan ka bixinaysa sawir fiican marar badanoo horena soo dhacday haddana tii u dambeysay ee maanta dhacday waxaana qabaa anugu inay tahay guul taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay iyo qorisudhib siyaasadeed iyo hab dimuqraadi noocan ahoo wax kastaba dee durufo kasta dalkeena ha ka jireene xilka la isugu wareejinayo marka waxaan qabaa qurux sawir qurux badan iyo ka feker qurux badan bay ka muujinaysaa waadna dareemaysay dowlado badan oo dariska iyo kuwa ka gudubsan geeska africa baa kasoo qeyb galay oo xafladda soo weyneeyey soona soona qaabilay marka arrin aada u qurux badan oo wanaagsan oo soomaalida iyo waxa laga filayay dareen wanaagsan iyo muuqaal wanaagsan oo sharafeed ka iftiiminaysa bay ahayd saasaan qabaa
rofeor shaafici wadan soomaaliya oo kale ah in doorashooyin dimuqraadi ka dhacaan si nabadgelyo ahna xukunka u kala wareegaan weliba meel muuqata oo dunida goobjoog ka tahay iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysta saddexdii madaxweyne ee xilalka isaga kala dambeeyay maxay muujinaysaa
mahadsanid zaynab tiamka v o a iyo shacabka soomaaliya dhammaanba image fiican oo aada u wanaagsan ayay gudbinaysaa caalamka in soomaali ay gaadhay biseel siyaasadeed tiirka dimuqraadiyadda ee qori isu dhiibkana uu ka hirgelay meesha dowlado badan oo afrikaana iyo kuwo carab ah aysan gaadhin una soo dhoween annagoo weliba ku jiray waqti badan dagaal oo aan la filaynin soomaaliya in ay doorasho nabad ah oo dimuqraadiyad ay ka dhacayso fariinta kale oo ay dirayso gudaha waxa ay tahay in shacabka soomaaliyeed dowladnimada uusan marna dib uga noqonaynin marka dibadda muuqaalkanaga diblomaasiyadda iyo dowladnimadanada ayay xoojinaysaa gudahana shacabka soomaaliyeed ayay waxay usoo celinaysaa rajadii maadaama ilaa saddex madaxweyne ay ayagoo gacmaha ishaysta sidii tan ka horreysay ay weli sidii u taagan yihiin marka waa waqti aada loogu farxa oo gudaha iyo dibaddaba fariin wanaagsan ayay diraysaa madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh dhammaan waxay ammaaneen sida nabadgelyada ah iyo dimuquraadiyada leh ee soomaaliya xukunka loola kala wareegay arintaasi maxay muuqaal ka bixinaysaa soomaaliya maxamed wallaahi runtii waxay ka bixinaysaa muuqaal aada u wanaagsan markaa fiirisid waa sawir fiican oo hididiilo leh oo bixinaya dal ay dagaalo sokeeye halakeeyeen oo kasoo kabtay dalal ka facweyn taariikh ahaan marka la fiiriyo ayaysan ka dhicin marnaba aysan ka dhicin qori isku dhiibkan iyo biseelkan siyaasadeed ee maanta maxaan ku iraahdaa madaxdeena ay muujiyeen marka ur ahaantii waxay diraysaa fariimo aada u badan anigoo og maxaan ku irahdaa dalka aan ku noolnahay ee geeska africa hogaamiyaashiisa sida ay xilka ay u jecel yihiin ama ay xilka ay uga dhegan yihiin iyadoo arkaysid in markii mudaxileedkiisa uu dhammaado in uu isku dayayo inuu dastuurka wax ka bedelo ama uu sameeyo maxaan ku irahdaa waqti xileedkiisii waqtigii ku eka inuu wax ku daro marka run ahaantii waxay muujinaysaa biseel siyaasadeed waana guul usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda maadaama aan arkayno madaxweyneyaashii xilalka isaga kala dambeeya oo meel fagaaro ah ee awoodda maxaanku irahda ku kala wareejinaya iyagoo faraxsan oo gacmaha ishaysa marka run ahaantii waa sawir aad iyo aada u fiican oo soomaaliya magac iyo sumcadba ay uga helayso beesha caalamka haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan axmed marka laga hadlayo wafuudda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka ee ka socota gobolka marka laga reebo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo dowladii madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo xiriir fiican lahaayeen labadan dowladood kale jabuuti iyo kenya iskuma fiicnayn kasoo qaybgalkooda xafladda maxay uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo wadamadaasi bismillahi raxmaan raxiim horta jabuuti iyo kenya dee khilaafuun baa jiray laakiin xiriirka diblomaasiga ahe wadamadu ma kala go-in lamana kala guurin oo lama kala foglama kala turkin oo xiriirka diblomaasiga labada wadan wuu jiray laakiin khilaaf siyaasi ah oo danaha siyaasadeed ee wadamada isdiidana baa jiray kasoo qaybgalkooda haddana wuxuu ka dhigan yahay maadaama isbedel ka dhacay soomaaliya labadooduba waxaa laga yaabaa inay hadda u diyaar yihiin inay wanaajiyaan xiriirka ay soomaaliya leeyihiin oo sidii ay hore ay wax ka bedelaan marka waxaan qabaa anigu in imaatinkoodan iyo hogaanka cusub ee soomaaliya loo doortay ay isla janqaadi karaan inay xiriir wanaagsan oo aan dhinaca wax u dhimayn wadamada dalna gobonimadiisa iyo sharaftiisa wax u dhimayn in la yeelan karo waan qabaa lana heshiin karo iyadoo wadan walba masaalixiisa iyo sharaftiisa gobonimadiisa uu ilaalinayo adduunkuna masaalixunbuu maaragtay ku wada joogaa taasina waxay u taalaado khusaysaa madaxweynaha soomaaliya la doortay mudane xasan sheekh maxamuud oo halkudhigiisii ahaa soomaaliya heshiis adduunkan heshiis la-ah isaga ayaana dee ah jaangooyaha siyaasadda arrimaha dibadda madaxweynuhu waana suuragal in xiriirka labadaa wadan maadaama dee aanu awalba waagi hore xiriir soo jiran aynu lahaan jirnay haddana la wanaajiyo aada baanu qabaa oo wixii dee awalba aynu dhibsanayna inay banaanka la joogaan o ayna ka daayaan wixii iyaga inagu aynu dhib haddaynu ku haynayn anumaba ogi dhib aynu ku haynayn laga daayo laakiin inaan inagu ka nabad gallo faragelintooda iyo gacmogacmayntooda iyo waxyaalaha dalkeena iyo dadkeena dhibaatada iyo culeyska ku ah jiritaanka iyo gobanada soomaaliyana iyaguna faraha ka qaadi doona hadii lahaydno xidhiir iskaashi oo wadan walbana la xurmeynayo gobonimadiisa la yeeshana aada baan anigu qabaa in lasoo dhaweeyo oo ay xidhiirka la hagaajiyo aad baanu qabaa anigu waa mahadsantii maxaa kala gudboon rofeor shaafici madaxweynaha cusub qaabka uu u wajahayo siyaasad ahaan khilaafkii jiray iyo weliba madmadowgii u dhaxeeyey dowladaha gobolka qaarkood iyo weliba dowladii hore inkastoo xildhibaan axmed uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed waa uu jiray balse khilaaf unbaa u dhaxeeyey dhinacyadaasi iyo soomaaliya
mahadsanid zaynab dabcan sida halkudhigiisa madaxweynaha laga dhe laga dhexanayo gudaha iyo dibaddaba inuu xiriir fiican la yeelanayo oo oy dabcan uuna ku caddeeyey markii la eego siyaasadda soomaaliya inay noqonayso mid dhexdhexaada conflict of interestiga soo kala horjeedo haddii ay jireen dalal qaar oo la isku xoogaa madmadow uu jiray iyo kuwo kale oo dabcan waxaa waxaa hadda yara cadba sida madaxweynaha kenya uu ka dhawaajiyey inay xiriirkii ay wanaajinayaan oo hadda ka bilaabayaan isu socodkii dhinac walbaba madax kalena ay ballan qaaday uu imaaraadku ka mid yahay marka waxaa la rajeynayaa siyaasadda madaxweynaha oo dabcan khudbadiisii uu si fiican ugu caddeeyey waxaa la rajeynayaa inuu bog fiican uu furi doono caalamka xaqiiqaduna waxay tahay ma ahan inaad soo xirto albaabka balse haddii aad xataa dal isku dhacdaan waa inaad raadisa hadduusan maslaxadda dalkaaga hadduusan faragelinin siyaadada iyo waxaa muhiima in la raadiyo ma ahan in lasoo xidho qofka hogaamiyahana ma ahan qof iska cadho badan oo arrin yar ka xanaaqo weligii ka aamusnaada balse waa qof adkaysi leh isagoo meesha laisku khilaafsan yahay ka weecanayo meelaha kale oo laisku waafaqsan yahay raadinaya hadda meelahan dalalkan la tuhmayo ama la sheegayo waa dalal annaga muhiim noo ah dalal kale oon muhiim noo ahayn oo wakti lagu luminaya ayaa jirta marka waxaan qabaa siyaasadda intaan ka naqaano maamulkiisii hore iyo siyaasaddiisa hadda in ay soomaaliya bog cusub ay ay ku wajahi doonto caalamka khibraddiisa iyo siyaasadda hadda uu soo bandhigay iyo waxaan u baahana markii la eego durbaba jawaab ayaa ka timaaday madaxda hadda meesha timid kuwii madmadowgi jiray iyo kuwii kaleba marka waxaanu rajeynaynaa siyaasadda soomaaliya inay isbedeli doonto ayna nooga imaan doonto faa'iido aada u wanaagsan dhinaca iskaashi dhaqaale iyo diblomaasiyad iyo mid nabadeedba mar kasta oo marxalad cusub uu wadanku galo maxamed hadba waxaa isbedel siyaasadeed ku dhaca xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka iyo wadamada khaliijka sida dhacday sanadihii hore kuwa ayaa aada ugu dhowaa madaxweynihii hore kuwa way kala fogaayeen siyaasad ahaan maxaa taasi keenaya ma waxaan jirin istaraatiijiyad iyo siyaasad cad oo soomaaliya ay ku wajahayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dalalkaasi mise nidaamka hadba yimaada ayaa isbedelka keenaya zaynab mahadsanid zaynab soomaali waxay tirahdaa ilka iyo carab iyagaa isku dhow waana isqoomaan dalalkan geeska africa ilaa baajaar isaga dhigay marka xafiiltanka iyo loolanka siyaasadeed ee geeska africa iyo guud ahaanba adduunka markaa fiirisid waa mid isbedbedela oo marba la jaanqaada wadciga iyo waayaha markwaayaha markaa lagu sugan yahay haddii aan wax yar milicsano dabcan madaxweyne ugu horeeyey madaxweyne farmaajo wuxuu xulufo dhow ka dhigtay dalalka qatar iyo turkiga iyo geeska africa markaan fiirinan etoobiya iyo eritrea ayuu dhowr booqasho ku tagay uu heshiisana lasoo seexday marka madaxweynaha cusub xasan sheikh siduu ku wajahi doono waa la arki doonaa waa nin roogcada siyaasadeed ah inuu yahay sida slogankiisii ahayd soomaali heshiis ah deriska iyo dunida heshiisla ah marka haddii dalalka ay ilaaliyaan sofrontiga iyo qarannimada iyo midnimada haddii ay ilaaliyaan kulley waxaan filaya inuusan khilaaf maxaan ku irahda horle uusan dhici doonin oo madmadowgii hore meesha ku jirana uu maanta meesha ka baxay maadaama arkaynay khudbadaha ay jeedinayeen hogaamaasha kasoo qayb gala xafladda caleemasaarka madaxweynaha haddii aan usii galo tii kaloo ahayd istaraatiijiyad miyaa jirto dabcan uma muuqato inay jirto istaraatiijiyad loogu talagalay in arintan markii madmadow uu soo galo xiriirka diblomaasiyadeed in lagu xaliyo laakiin isla markaaba madaxweyne walba asiga uu adeegsanayo siyaasaddiisa iyo sida asiga ay la tahay asigoo ka tala qaadanayo la taliyaashiisa sida ugu wanaagsan ee arintaasi loo xalin karo dabcan waxaan ognahay khilaafka hadda qatar iyo soo kala dhexgalay imaaraadka carabta iyo sacuudiga iyo isbahaysiga in madaxweynihii hore ee maxamed cabdullahi farmaajo uu yiri annaga waxaan ka ahaanayna dhexdhexaad oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaad u qaatay maantana khudbadii madaxweyne xasan sheekh siyaasa laga dheehan karay oo siyaasadda arrimaha dibadda mid dhexdhexaadan ahaanayna oo xafiiltanka siyaasadeed ee duniyada ka jira kuma dhexmilmi doono marka waan arki doonaa si ay noqoto xaaladda insha allah haye xildhibaan axmed bismillahi raxmaan raxiim horta saynabay xiriirka diblomaasiga wax joogto ahoo meel iska yaalla oo aan dhaqdhaqaaqayn isbedbedelin ma aha xidhiirka diblomaasiga ee adduunyada ka dhexeeya marba wuxuu la jaanqaadaa dabaylaha socda iyo wacyiga jira iyo waxa markaa soo kordha waxaa laga yaabaa laba wadan oo muddo dheer saaxiib ahaa in khilaaf deg degi soo kala dhex galo laba kala fogaana inay isu soo dhawaadaan soomaaliyana marka la yimaadana soomaaliya sida hadeer ay tahay ama qaabka hadeer ay u taallo way u nugushahay siyaasadaha caalamka marka kale si kale loo eegana soomaaliya wadamada ku xeeran ama wadamada danaynaya wadan waliba dan gaara iyo qorsho gaaro isaga u gaaro maslaxadiisa uu ka eeganayo buu ka leeyahay adduunyaduna isku masaalix maaha isku jahana uma jeedo siyaasadeedu inaguna waxaynuba nahay dee wacyigaynu ku sugannahay dal burburay oo cid waliba say doonto ka yeelayso gacan waliba ku jirto oo isaguna aan hadda heshiis ahayn oo awood iyo cudud iyo siyaasad meel wada jeedo ku jahaysanyo isku haysto aan lahayn adduunkuna uusan ku heshin iyaduna aan heshin soomaali baynu arrintaasaynu taaganaho dhexda ugu jirnaa marka waxaan qabaa wax xaalkeenu iyo itaalkeenna iyo awooddeenaba waxay aada iyo aada u nugleynayaan oo u sahlayaan in wadan waliba sida uu dantiisa masaalixdiisa u arko wadankan uu ka daneeyo ama ama maaragtay ka dabacsan yahay laakiin yelkadeed insha allahu tacaala dalku wuu kici doonaa cagihiisna wuu isku taagi doonaa soomaali wada jirta kala daadsanaanta hadda jirta marka ay soo ururtoba waxaa la qiyaasi karaa wadanka soomaaliya inuu noqdo wadan dee go-aankiisa iyo cidda uu la heshiinayo iyo cidduu la coloobayo iyo ciddu xidhiir la sameysanayaba go-aan saxo rasmiga ka qaata lakiin xilliga hadda lagu jiro waxa aan qabaa waagi dhaweyd khilaafkii iyo kala fogaanshihii dowladaha qaar iyo soo dhaweyntii qaarna duruuf baa keentay inkastoo aan qabo anigu dowladda soomaaliyeed inay ku saxnayd inay ka qaadato doorkii ay qaadatay ee dhexdhexaadka ahaa sababta maxaa yeelay wadamadii khaliijku inagaan inagu dan iyo hello toona aanan kala ahayn bay heshiiyeen markii horena iyagaa danahooda ku coloobay markii dambena way heshiiyeen marka inaguna inaynu door dhexdhexaada ka qaadano arrin qurux badan oo wanaagsan bay ahayd saa darteed xidhiidhka in kuwii horena la hayo ee dowladii hore saaxiibka la ahaa la hayo xidhiirkooda la wanaajiyo kuwa cusub ee ama madmadowgina ku dhex jireena dowladdan ay soo celiso xidhirkooda oo la wanaajiyana aada bay innaga inoo ku fiican tahay sababtoo ah itaalkeenna ayaanba ogolayn iyo awooddeenna inaynu cidna colaadeeda fogeyno ciddaan iyaduna colaysan ciddiina wanaajisana aynu wanaajino xidhir wanaagsan iyo gacan walaalnimo la yeelano aada baad u mahadsan tahay madaxweyne xasan sheekh oo sharaxaad ka bixiyey halkudhigiisa ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa sheegay inay soomaaliya saaxiib iyo iskaashi la yeelan doonto dal kasta oo aan madax banaanida soomaaliya ku xadgudbayn islamarkaana uu ka shaqeyn doono xiriir ganacsi oo soomaaliya dunida la yeelato hadalkaasi muxuu muujinayaa brofesor shaafici waad mahadsan tahay su-aashii hore aan ku yaro noqdo siyaasadda siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya nasiib darro waxay ahayd in wasaaradda arrimaha dibadda looga dambeeyo istaraatiijiyadeeda la yidhaahdo dalkaas siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ka leedahay waa ceynka waa ceynkaas ilaa laga bedelo taasi ma jirto madaxweyne walbuu yimaada isaga ayaa keena waxaa kaloona sii dhaawacday legacy of colony dhaxalkii gumaystaha oo dalalkan actariska ma doonayaan xiriir wanaagsan iyo iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasad dalalka soo koraya inay inay yeeshaan maadaama haddii ay saa ay sameeyaan isku filaasha ay gaarayaan okay aan usoo noqdo su-aashaada waxay ka dhigan tahay in soomaaliya ay u tillaabsatay dhinaca waddo cusub anigoo ku miisaamaya waktigii uu horey u joogay wixii kharadaad ka dhacay amaba waaqicu keenay ama faragelin baa lagu sameeyey ama siduu caalamku noola dhaqmay ayaa waxay keenaysaa marka inaan inuu qaato go-aankaas soomaaliya heshiisa dunida heshiis la-ah aanan dalka haddii uusan dalku safornatiganaga iyo siyaadanada uusan faragelin ku sameynin taas macnaheed waay waxay sheegaysaa inay jiraan dalal ku sameynaya diblomaasiyadda adduunkana weligeed lagama yaabo marka lagu leeyahay diblomaasiyiin baa dal jooga waa jawaasiis dalkooda u jooga oo maslaxad dalkooda adiga ayaa lagaa rabaa marka madaxweynuhu wuxuu bartay oo uu hadda istaraatiijiyad u taalla siduu ula dhigi lahaa ula socon lahaa si kasta oo loo kala duwan yahay marka waa biseel cusub dhinaca diblomaasiyadda siyaasadda uu wato madaxweyne farmaajo ceenkaas ayaan warkaa maxamed xuseen sida uu ka dhawaajiyey rofesor shaafici ma ahayd siyaasadda arrimaha dibadda in looga dambeeyo wasaaradda arrimaha dibadda inta hadba madaxweynaha yimaado uu nidaam isaga keeni lahaa sida ugu fiican waa sida in wasaaradda khaarijiga looga dambeeyo maxaan ku irahda wixii arrimaha dibadda inkastoo aan aragna hadda madaxweynaha inuu asiga uu qaadanayo go-aan asigoona wax wadatashi aana la sameyneynin wasaaradda arrimaha dibadda marka waxaa aada u fiican in looga dambeeyo waxa lagu wixii arrimahan foreign issue ama arrimahan dibadda ah in wasaaraddaasi looga dambeeyo teeda kale haddii aan sii raacsado qodobkii kale ahaa ee soomaaliya sida ay xiriir dhaqaale iyo mid iskaashiba ula yeelanayso waxaa horta waxaani waa siyaasad dal waliba waxa uu eegayaa masaalixdiisa khaaska ah isaga oo aan wax mudnaana siinaynin masaalixda caamka ah marka soomaaliya waa dal si rasmi ah cagihiisa isugu taagay isku tashanaya walow dunida magacyo badan ay u bixisay sida failed state qaran fashilmoo kale ama fragile state ama the most corrupted state wadanka ugu musuq maasuqa badan marka waxaan isleeyahay waa xilligii layska meeri lahaa magacyadaasi aanan quruxda badnayn oo sharaftii iyo heybadii iyo karaamadii aan dunida ku lahayn aan soo ceshan doono marka soomaaliyana waxaa qasab ah in xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho iyo mid dhaqaalaba inay la yeelato dalalka jaarka ah ama kuwa dariska iyo guud ahaanba caalamka iyagoo lagu saleyna heshiisyada ganacsi ee dunida ka jira iyadoonan maxaan ku irahdaa qof waliba uu eegayo sida uu heshiisyadaas sidii loo tadbiiqin lahaa ama implementation loogu sameyn lahaa marka waxaan filayaa inay soomaaliya la jaan qaadi doonto hadduu ilaah yiraahdo xiriirka ay la yeelan doonto geeska africa iyo guud ahaanba caalamka madaxdii ka hadashay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo tiro badnayd waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub islamarkaana u ballan qaaday taageerada dowladda ethoobiya taasi meesha ma ka saareysaa tuhunkii la xiriiray inuu saaxiib dhow la ahaa madaxweynihii hore xildhibaan axmed bismillahi raxmaan raxiim horta dee laba shaksi ma saaxiibto marka sidan oo kale arrintu tahay saaxiibnimada iyo xidhiirku wuxuu ka dhexeeyaa laba wadan haddaan wax mushkiladii ku iman xidhiirkiina dee sidiiba u jiraado cid kastaoo meesha timaadaa way sii hormarisaa haddaan mushkilad ka dhex dhicin marka waxaan qabaa anigu sida loo dhigayo ma ahoo dee farmaajiyo abey saaxiib gaara ma ahayn laba hogaamiyo laba dalabay ahayd danaha wadamadoodunbaa isqaatay iyo siyaasadooda isqaadatay ma ahane wax kalo iyaga ka dhexeeyey ma aana jirin abe axmedna waa sax si dowladeed buu hadlay xidhiirkii wanaagsanaa ee dowladda hore soomaaliya ula lahaa inuu sidiisii ka yahay buu sheegay dowladdan soomaaliyeed hadda jirtan uula shaqaynayo mar hore ayaana ku darsaday doodayda in hogaanka cusub mudane xasan sheekh maxamuud dowladihii ay soomaaliya saaxiibka la ahaayeen aan wax dhiba ku hayna inuu xidhiirkoodii halkii kasii wado sii wanaajiyo kuwii midmadowga ku jireen midmadowgii laga tiro iyadoo aan qarannimada iyo gobonnimada iyo midnimada soomaaliya waxba loo dhimayn marka waxaan qabaa hadalka abey axmed hadal sax oo abbaartiisa ah buu ahaa inuu dowladda soomaaliyeed iyo hogaanka cusubba la shaqaynayo maadaama aan hogaankii hore iyo dowladda hore wax dhibaho ka dhexeeya aana jirin waxa saaxiibka ahaana lagu tilmaami karo labada siyaasadeed ee labada qaran weeye maaha laba shaqsi uhura kenyaata waxa uu sheegay rofeor shaafici inuu kala shaqeyn doono madaxweynaha cusub hagaajinta xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo kenya sidoo kale jabuuti ismaaciil cumar geele oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dowladda jabuuti garab taagan tahay dowladda soomaaliya islamarkaana diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan muxuu ka dhigan yahay hadalka labada madaxweyne ma in khilaaf ka dhammaaday marba haddii maamul cusub yimid mise in baal cusub ay furayaan wadamadaasi soomaaliya
mahadsanid zaynab waad mahadsan tahay hadalka madaxweyne uhuru iyo madaxweyne ismaaciil waxay caddeynaysaa dhambaalkii uu diray madaxweynaha inay ka jawaabeen oo sidii maadaama uu fidiyey inuu cid walba xiriir fiican la yeelanayo ay ku jawaabeen inay markiiba ayaguna xiriirka kala shaqeynayaan iyo amniga iyo dhinac walbaba haddaan ku noqdo tii kaloo muhiimka ahayd prime ministerka etoobiya horta waa in dad sooma shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan oo aysan ku dheganaanin etoobiyadii hore abayi oo aada ogeydeen af soomaali ku hadlay weliba wuxuu kasoo jeeday dadkii tacadiga lagu hayay qowmiyadda oromo boqolaal sano marka wuxuu dareemayaa khiladaadkii soomaaliya la geliyey mid lamida in isagu laftiisa uu ku jiray saas darteed ma jirto sheekadii malas iyo mingistu meesha mataalla taas waa inay ogaadaan ayaga laft isaga laftiisa wuxuu xiriir saaray inuu reer galbeedka iyo dalal badan intuu ka hor imaado uu wanaajiyo xiriirka africa iyo marka taasna rajaa ka jirtaa haddaan usoo noqdo su-aashaadi muhiimka ahayd waxay markiiba ka jawaabeen aragtida madaxweynaha ku dhisan in uu mudnaanta siinayo jaarka xiriir fiicanna la yeelanayo madmadoogii horena uu tirayo taasoo ka muuqatay body languagekada iyo fariinta ay direenba marka waa inkastoo su-aaluhu ay mid yihiin markiiba wuxuu hadalka uu ku dhawaaqay madaxweyne uhuru oo meelihii dhibaatada naga haystay uu markiiba sheegay isu socodka iyo dhinac walbaba kenya kenya iyo jabuutina de waa dalalka noogu muhiimsan intaasoo malaayiin soomaaliya iyo ganacsi ayaa noo jirta marka waa muhiim tillaabada uu qaatay madaxweyne xasan iyo jawaabta ay bixiyeen labada madaxweyneba maxamed gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa kala gudboon madaxweynaha cusub si uu u hagaajiyo xiriirka soomaaliya iyo dalalka dariska qaarkood sidoo kalena looga feejignaado faragelinta wadamada qaar ee lagu eedeeya inay ku hayaan arrimaha soomaaliya maadaama wadan kasta uu dano gaar ah soomaaliya ka leeyahay madaxweynaha cusub ee xasan sheekh ruhaantii waxaa la gudboon in uu siyaasad istaraatiijiyo oo wax ku oola in uu la yimaado si uu u wajaho xaaladahan isbedbedelaya ee ee geeska africa waa madaxweyne way arag ah oo kuma cusba ayaan leenahay xilka sidaan wada ognahay waa hore aygu soo qabtay sanadii labada kun iyo labaiyo tobanka ilaa labada kun iyo toban iyo toddobada haddana waxaan leenahay markii maanta khudbadda uu jeedinayay wuxuu sheegay waxyaabaha ajendooyinkiis ay yihiin sida daadejinta xukunka garsoor madax bannaan inuu abaaraha wax ka qaban doono amniga dalalka jaarkaana inuu ula macaamili doono si wanaagsan haddii ayaga maxaan ku irahdaa meesha aysan keenin conflict of interest waxaa la yirahda ama dana isdiidan ama masaalix ikhtilaafi haddii ayaga aysan keenin marka run ahaantii waan filayaa madaxweyne xasan sheekh in siyaasad wax ku ool ah uu la imaan doono uu ku wajaho dalalka jaarka ah iyo caalamka guud ahaan waan wax looga fadhiyo waxaan ka fahmi karnaa sida madaxda kasoo qayb gashay shirka caleemasaarka sida ay khudbadihii ay jeedinayeen sidai u hadlayeen oo laabfurnaanta ahayd madaxweyneyaasha sidii maxaanku irahdaa ay gacmaha isku qabsadeen markii isugu dambeysay marka waxay muujinaysaa in mad madowga iyo khilaafka jiroo dhan in uu meeshaasi uu ku dhammaaday madaxweyne xasan sheekhna uu yahay nin aad maxaanku iraha siyaasadda wax ugu yaqaano markii si hore waxaan ku ogeen siyaasadiisii saddexda tiir siyaasad ahayd lixda tiir ahayd oo maxaanku irahdaa dib heshiisiyiinta iyo midnimada qaran iyo dib usoo kabashada dhaqaalaha iyo amniga waxaabas xoogisa haddana taa mid lamida iyo mid kasii bedelan inuu la imaan doono ayaan filaya insha allah intaasi ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka baarlamaankii tobanaad ee dalka rofeor shaafici yuusuf cumar diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo maxamed xuseen mentalist bara sare oo wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda ee bulshada kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
macaane siciid mira xaydar nala dhegaysta
waadan quusanine waadiqadiishine maada meeliyow cadiya nasar waaxyaheedi waxyaladii ku gaadhiyo derbiyayskuwaabke nailowday weersege waxaan ku leeyahay waabaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay waanisaan ku leeyahay ana dhigay warkeedo waan sii wahdacaya ana dhigay warkeedo waan sii wahdacaya wahankiyo kalagacaliga webiga aan ku ridaya wahankiyo kalagacaliga webiga aan ku ridaya warmogay nafteyday walwalkiyo dhibaatada aday isugu wacnaayo werwer baad runmoodee iswareerinina ware dhigley agteediyo hawl wadaagta wacan wada jiriya reer hoodan agagaarka waa beerika waraysa gabarkaada kasawaa imayside iswareerinina ware dhigley agteediyo hawl wadaagta wacan wada jiriya reer hoodan agagaarka waa beerika waraysa gabarkan kasawaa imayside waxaan ku leeyahay waabaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay waanitaan ku leeyahay
weji quruxsanaantiyo toosnaanta waaxyuhiyeysan wahabyo kaariin codka macaan ee siciid miraxaydar waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale kulmi doono waa v o a ee odile nabadgelyo
mar haddaan gacmuhu waadar howshow wadaageen wadankuma bixiyaan warmogayna fideydaay kol haddaan gacmuhu waadar howshow wadaageen wadankuma bixiyaan adiyan wanaagiya samihi kuula awaade waxadigii adiri wiirix beena laga adhiga weji quruxsanaantiyo toosnaan dawaaxayo iyaysan wahabya kaari